halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
waa habeen arbaco ah oo ay khamiisi soo gelayso bisha febraayona waa afar iyo toban sannadkan labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawa waxaa ka mida dowladda waddanka qatar oo magaalada muqdisho u dirtay injineero dhisaya waddooyinka muqdisho ku xidha magaalooyinka afgooye iyo weliba jowhar
sababta u yimaadeen waxa wey inay fiiriyaan bal jidkan labada jid aan ku heshiina inay dhisaan dhismahoodu noocuu noqonayo xaaladda jidadka arrimaha markay fiiriyaan kabacdina shaqadii sidaan ugu talagal haddaala ma u bilaabanayso marka waa wada joognaa waa fiirinay waxyaalaha noo soo baxay informationkaan u baahan o dhan waa ka helay
dadka ku nool magaalada hargeysa oo ka cabanaya biyola'aan dhibaato ku haysa nolosha magaalada dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira maanta magaalada hargeysa biyola'aanta waa saddexda baahiyadoo koowaadba ku jirta haddaan inta koowaad ba ahayn runtii biyahan xilligii la sameeyey iminka magaalada ka jiraana magaalada waxay ahayd maanta shacabka ku nool boqolkiiba labaatan wax ka yar bay ahayd boqol iyo siddeed kuma berigii loogu tagala ilaa laba boqol oo kun ugu badnaan maanta hargeysina waxay ku dhowdahay milyan iyo marka
qodobo ka mida dastuurka soomaaliya oo sannadkan gudihiisa lagu tala jiro amaba sidii loo dhammaystiri lahaa qaybta dambe amaba qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay wasiirka dastuurka soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan sagaal iyo toban ruux oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan soomaali iyo eritreyaan ayaa ku dhintay dalka libiya kadib markii baabuur nooca xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen uu shil kula galay magaalada beni weliid saraakiisha dalka libiya ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen siddeed iyo toddobaatan qof agaasimaha cisbitaalka magaalada beni weliid maxamed al mabruuk ayaa sheegay in gaarigan ay dadkan tahriibka ah saarnaayeen uu ku rogmaday meel siddeetan kilomitir dhinaca koonfur kaga beegan magaalada beni weliid dadka dhaawaca ah ayaa la sheegayaa in siddeed ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka beni weliid ayaa sheegay in aysan hayn darawalkii baabuurka islamarkaana aanay ogeyn in uu dhaawacan yahay iyo in kale
wasiirka dastuurka ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa sheegay inaan afti loo qaadi doonin dastuurka soomaaliya inta laga xalinaya arrinta somalilan waraysi uu siiyey laanta af soomaaliga ee v o a ayuu ku sheegay in dhammaystirka dastuurka la filayo in lagu dhammeeyo sannadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka gudihiisa in dastuurka lagu ansixin doono qaab kale oo aan afti ahayn waxaana uu sheegay in haddii dastuurka lagu ansixiyo afti ay taasi ka dhigan tahay inay soomaaliya ka quusatay somalilan sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in dastuurka lagu xusi doono qodobo sheegaya in dastuurka mar kale dib loogala xaajoodo somalilan somalilan iyo soomaaliya ayaa wada hadalla yeeshay sannadihii labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii balse ku guuldaraystay inay ka hadlaan qodobada xasaasiga ah sida mustaqbalka somalilan dhowaan ayaa la sheegay in labada dhinac ay muujiyeen rabitaan in dib loo bilaabo wadahadalladaasi
booliiska maraykanka ayaa sheegay in ay saddex ruux maanta ku dhaawaceen bannaanka mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta wakaaladda ammaanka qaranka ee ku taala gobolka maryland ilaa iyo imika lama oga cidda ay yihiin dadkani ay dhaawaceen ciidamada ilaalada xarunta n s a da maraykanka hase yeeshee warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mid ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay baabuur ay wateen ku jireen waddada aada xarunta n s a ay xireen ciidamada muuqaalo ay baahiyeen warbaahinta maraykanka ayaa tusinaya baabuur madow oo ay miyaaradihiisa rasaasi ka muuqdeen kuwaas kaasoo agyaala dhagxaanta shubka ah ee wadooyinka lagu gooyo oo u muuqday in baabuurka uu ku dhacay ciidanka amniga ayaa xiray wadooyinka mara agagaarka goobta ay dhacdadu ka dhacday f b i da maraykanka ayaa sheegtay inay bilowday baaritaanka arrintani
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in xukuumaddiisu oo ay ku bahoobeen xisbiyo dhowra ay tahay mid luga adag ku taagan hadalka ra-iisul wasaare netanyahu ayaa ku soo beegmaya iyadoo booliiska israa'iil ay ku teliyeen in ra-iisul wasaare netanyahu lasoo qabto si loo xaqiijiyo eedeymo la xidhiidha musuq maasuq oo lagu soo eedeeyey go-aanka booliiska ayaa daba socda dembi baadhis qaadatay muddo dhowr bilooda oo arrimahaasi lagu ogaanayay arrimaha loo haysto ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid a inuu hadyado qaaliya ka guddoomay ganacsato iyo maalqabeeno xeer ilaalinta guud ee dalka israa'iil ayaa laga sugayaa go-aanka kama dambaysta ah ee ku aadan in lasoo qabto netanyahu iyo in kale
warkaasi dhegaystayaal waxaa uu idinkaga imaanayay v o a washington
aynu ku bilowna ee siddeed iyo labaatankii bishii noofembar ee sanadkii ina dhaafay dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ayaa magaalada muqdisho ku kala saxeexday heshiis ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed mashaariicdan oo la sheegay inay ku kacayaan lacag gaadhaysa laba boqol oo milyan oo dollar ayaa waxay isugu jirtaa dhismaha wadooyinka ka baxa muqdisho ee tagaa magaalooyinka afgooye iyo jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellaha hoose iyo weliba shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada haddaba maanta waxaa wafdi ka socda dalka qatar uu tegey oo weliba ay ku jiraan injineero magaalada muqdisho kuwaasi oo la sheegay inay dhisayaan wadooyinka iyo jidadka halkaasi isku xidhaya wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray wasiirka qorshaynta xukuumadda federaalka jamaal maxamed xasan oo saxaafadda kula hadlay halka uu ka bilaabanayo jidka isku xidha muqdisho iyo jowhar ayaa si kooban uga warbixiyey qiimaynta ay ku sameeyeen waddadaasi bismillahi raxmaan raxiim hadda waxaan joognaa saad ujeedaan waxaan taaganahay meesha ka bilaabanayay jidka isku xidha xamar iyo jowhar sababtaan u joogno waxaa weeye sidii aan u qiimeyn lahayn mashruuca jidka dhismaha jidka xamar iyo jowhar isku xira waxaa nala socda wafdi ka socda waddanka qatar oo uu hogaaminayaan sanduuqa qatar iyo shirkadda dhismaha ishqaal la yidhaahdo ee waddanka howlaha guud sababta u yimaadeen waxa weye inay fiiriyaan bal jidkan labada jid aan ku heshiina inay dhisaan dhismahoodu noocuu noqonayo xaaladda jidadka arrimaha markay fiiriyaan kabacdina shaqadii sidii aan ugu talagalay haddii alla idmagu bilaabanayso marka waa wada joognaa waa fiirinay waxyaalaha noo soo baxay informationkaan u baahan o dhan waa ka helay dhowaanna haddii alla idmo rabna inaan derdergelno dhammaystirka iyo waxaalaha wixii naga aadan mashaariicda aan hore ugu heshiinay marka waa ku mahadsan yihiin dhammaantood booqashadan ugu yimaadeen insha allah waxaan rajayn doonaa dhowaan inaad aragtaan shaqadoo socoto haddii alla idmo oo si fiican toos u hirgashay sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda qorshaynta iyo wafdigii ka socday dowladda qatar ayaa gaaray waddada isku xira muqdisho iyo afgooye oo qayb ka ah waddooyinka la dhisayo waxaana mar kale halkaasi saxaafadda kula hadlay jamaal maxamed xasan wasiirka qorshaynta xukuumadda federaalka oo sheegay in kasakow dowladda qatar ay iyaguna dhankooda gacan ka geysan doonaan howlaha dib loogu dhisayo waddooyinka muhiimka ee isku xidha magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya waxaan joognaa hadda jidka afgooye meeluhu ka bilaabanayay magaalada muqdisho bannaankeeda sababtaan halka u joognan waxaa weeye inaan bilowno mashruucii qaybtiisii hore oo ahayd jidka inaan nimaanno injineeradii la keeno iyo shaqada si loo qaban lahaa hadda ujeeddaan waxaa la fiirinayay dhulka siduu yahay iyo sidii wax loo dhisi lahaa waxaan rajaynaa haddii alla idmo inaan maanta halkan waxaan ka helo macluumaad ah ay naga caawiyaan inaan shaqadii dardargelino haddii alla idmo injineeradana sabtaas u yimaadeen waan dadkii mas-uulka ahaa inay jidka dhisaan haddii alla idmo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan hawshanna si ugu dhaqsaaba usoo gabagabayno waxaan rajaynaynaa wax allaale wixii aan ku caawin karno haddaan nahay dowladda iyo dadka deegaanka soomaaliyeed ee deegaanka degan dhammaantayo inaan iskaashanno aan garab istaagno dadka shaqada inala qabanayo wixii naga aadanna aynu waajibkeenna aan ka gudanno waxaan rajaynaa haddii alla idmo warbixinahan halka maanta ka hadlay inay wax badan naga caawinayaan mashruucan inuu sidaan rabnay ugu hirgalo haddii alla idmo qiimaynta lagu sameeyey maanta waddooyinka isku xidhaya magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa daba jooga heshiis ay horey u wada saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo qatar oo ku wajahan fulinta mashaariic dhowra ay dowladda qatar ka hirgelinayso soomaaliya kaasoo ay ku kacayso malaayiin dollar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya biyo la-aan baahsan oo magaalada soo food saartay isagoo wasiirka biyaha ee somalilan saleebaan cali kore uu toddobaadkan sheegay in uu fashilmay mashruuc la filayay in biyo soo saar loogu sameeyo magaalada haddaba si arrimahaasi oo faahfaahsan aanu u helno ayaa wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye waxauu arrimahani ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daarood waxaana uu ugu horreyn weydiiyey biyo la-aanta ka jirta magaalada iyo waxa uga qorshaysan
barkhad waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay oo runa oo dhibaatooyinka ugu waaweynee ka jira maanta magaalada hargeysa biyo-la-aantu waa saddexda baahiyadoo koowaad bay ku jirta haddaan inta koowaad ba ahayn runtii biyahan xilligii la sameeyey iminka magaalada ka jiraana magaaladu waxay ahayd maanta shacabka ku nool boqolkiiba labaatan wax ka yar bay ahayd boqol iyo sideetan kuma berigii loogu talgalay ilaa laba boqol oo kun ugu badnaan maanta hargeysina waxay ku dhowdahay million iyo badhan mashaariic biyahee kala duwan aanu ka shaqeynanay ee caasimada loo qorsheeyey ee muddooyinkii sanadii ugu dambeeyey laga shaqeynayay mashaariicdaas labay u qaybsamaan laba waxa weyaan mid in biyihii ceelashii la kordhiyo biyahana lasoo jido ilaa hargeysa la keeno midna waxa weyaan mashaariicdii magaalada gudaheeda biyaha lagu qeybin lahaa marka hadday noqoto kii dibadda beebku saddexiyo labaatan kilomitr buu ahaa saddexiyo labaatan kilomitr maanta aan kula hadlayo saakaanu joognay waxaa dhiman sagaal boqoloo mitr yacni waa wax ka yar hal kilomitr macnihii hargeysa soo gaadhaan biyihii oo intaad soo jiidaan baa ka dhimantay hal kilomitr wax ka yaray beebkii bay ka dhiman tahay hal kilomitr wax ka yar ama in lasoo dhigo haddaba beebka ma keligiibaa biyo keenaya waa maya beebka waxaa weliya waxa weeyaan ceelashii in laisku soo wada xidho toddobiyo toban ceel baa jira isku soo xidhkii ceelasha in lasoo ururiyo iminka qandaraaskiisii gacanta lagu haya waxaa maargeliyay sanduuqa horumarinta somalilan waxa weeyaan muddo sanada shaqadaasi qaadanaysaa waxaanu rajeynaa dhamaanka labada kun iyo sideed tobanka inay ku dhamaato ceelasha inta laisku soo ururiyo xarunta cusbee biyasasaarka la keeno xarunta cusbeeda biyasasaarka waa sidee xarunta cusbee biyasasaarka waxaa nugu dhacay hal dhib qandaraaslihii ka shaqeynayay baanu bedelnay marka qandaraas la bedelo shirkad la bedelo waqti bay qaataa in lasoo bedelo shirkadii cusbeed iminka timida shirkada cusub waxay bilaabaysaa shaqada insha allah bidnillahi kariim labaatanka bishan waxaanay ku dhammaynaysaa dhismayaashii xarunta cusbeyd ee ahayd halkii shidaalka lagu keedinayay barkadii cusbeyd gurigii jenereetada la dhigayay gurigii bambiska la dhigayay waxaad sheegtay in shirkadii hore la bedelay idinkoo taa og markaa bedesheen sababta loo bedelay shirkada hore maxay
horta qeybtan shirkada la bedelay mashruuca marka la eego wax yar bay ka tahay laakiin muhiima oo waxa weeye bes inay diyaariso dhismayaasha xarunta biyasasaarka laakiin qalabka rakibaadeeda waxaa la shirkad faransiis oo la yaqaano velges mason oo iyadu taa sugaysa sababta loo bedelay waxa weyaan mashruucan shirkado caalamiya supervise gareeya haddii shirkadu standardkii loo baahnaa shaqada ay ku gudan weydo amba waqtigii loo baahnaa ay kaga soo bixi weydo waxaa daruuriya in la bedelo de haddii kale mashruuca qualitygii amba waqtigiiba dhib uu noqonaya wasiirka wasaaradda biyuhu waxau sheegay in mashruucii xumba weyne ama in biyaha lasoo saaro siduu hadalka uu yidhi aanay jirin biyo ku jira ama soo baxaya lacag tiro badan xaddigeedu badan yahayna hawsha iyo qorshaheeda way ku baxeen bal horta arrintaasi ka waran barkhadow mashruuca biyobalaanta rasmiga ee magaalada biyo ku filan laga heli karaa oo waqooyiga hargeysa oo geedeeble sagaal barkadood cusub baa la dhisaya mashruucaasi marka la eego ahmiyadda uu ka lahaa mashruuca biyobalaaninta ee caasimadda rasmiga ah ma weyneen waayo hargeysa iminka mashruuca ayagan uu wada kafargareeyey oo uu wada daboolaya hargeysa biyahana si isleeg buu u gaadhsiinaya mashruucan miya mashruucan xunba weyne arinta ku xeernayd waxay ahayd inaanu u shaqayn qaabka mashaariicda caadiga ay maraan inaanu inaanu marin qaabka mashaariicda caadiga ay maraan marka markastana shaqadii la qabto unbaa lacagta lagu bixiya wixiina waa transparent waa hufantahay waa lawada cadil laakiin mashruucan xunba weyne wasiirku siduu sheegay ku saxsanaa dibeegis buu u baahan yahay qaabkii uu noqon lahaa mid shaqeeya oo waxtara laakiin biyaha caasimada aan u qorshaynay wax yar buu ka ahaa oo aada u yar waxaa jira xooga soo baxaya ama dadka qaar sheegayaan oo arintan mashaariicda marka laisu wadageeyo biyogelinta ama buuxinta baahida biyaha ee hargeysa meelaha qaar waxa la sheegaya ama mashaariicdaas barbar socoto qaarkood in musuq maasuq uu jiray wakhtiyo kala duwan ba ha noqdaan haddii doonaane arrintaasi maxaa ka jira barkhadoo iminka waxaa shaqada joogaa sanadii laba bilood mashaariicdan dee dowladdu ma maamusho lacagtooda dowladdu ma maamusho lacagtooda mashaariicdan mashaariicdan waxaa inoogu haya hay-ada caalamiga gacanta inoogu haya oo iska daba shaqaynaya oo maxaa la mid ay fulinayso mid maamulkii ay leedahay mid dabagalkii ay leedahay standard caalamiga ku shaqeynaya mashruucda dadka hargeysa ku noole muddo dheer waxay sugayeen biyo inay helaan wakaaladii biyaha tihiin idinkaa u xil saaran maanta maxaad u sheegaysaa dadka hargeysa ku nool ama dadka kale dhageysanaya goormaa biyo ku filan ee helaya waad mahadsantay barkadow waan ognahay baahida culus ee taale hargeysa biyihii meelihii laga soo qaadi jira abaara inay dhaceen ay fogaadeen booyadu dadka u dhaamin jireen intaasoo dhib waan ognahay biyo laakiin mashaariicdan wadna waa mashaariic aan doonayno yacni boqolaal kartane soo socda inay wax taraan marka waxaan leenahay shaqadan in loo samro waxaan rajaynaynaa badankeedu inay ku gebagaboodo sanadkan gudaheeda labada kun iyo sideed iyo tobanka inay ku gebagaboodo ayaanu ku rajooweynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gebigeeda waxaa la dhigi doonaa se u dhan tahay system cusub oo pibina systemka cusube bibinka magaalada la dhigaya maaha ka sanadkan gabagaboobay isagu saddex sano dambe ayuu socon doonaa markay ugu yar tahay waa hargeysoo dhan qiyaasoo bibin la dhigayo of course yaa biyihii loo qaybinaya bibinkii cusbaa beebgelintii cusbaa la wada dhigay hargeysise u dhan tahay macnii dhoomihii biyaha qaybinaya dhuumihii biyaha qaybinay la wada dhigi doono laakiin kaan ku rajan weynaa sanadkan inuu soo gabagabo waxa weeye mashruucii biyaha ka keenayey magaalada dibaddeeda geedeble ee hargeysa keenayay waxa fariinta raacinaya waxa weeye dhibaatada ugu culisan haysataa iminka waxa weeye dhulkii oo mushkiladdii waxay noqotay baabisku halkii ay marayeen dadku inay dhistaan dhoomuhu halkii ay marayeen in maalin kasta dhistaan oo shaqadeedii biyahaba sometimes aan kaga mashquulnaba maxaa la dhahdaa dhulki t t biyaha marka reer hargeysa waxaanu ka codsanaynaa dhoomaha waaweyn dee inaanay inaanay duul degin oo carruurtooda khatarto iyagay khatar ku tahay
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wakaalada biyaha hargeysa maxamed cali daarood waxaana uu u waramayay waryaheena magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah iyo kuwa gobolada ayaa dhowaan ku heshiiyey in sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka gudihiisa lagu dhammaystiro dib u eegista dastuurka haddaba maxaa laga yeelayaa maqaamka caasimadda muqdisho oo ah qodobada lagu eegayo dib u eegista su-aashaasi iyo kuwo kaleba haaruun macruuf ayaa weydiiyey wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil
waayo arrinta caasimadda haddaan wax yar ka hadlo dood doodda caasimaddu aad bay u culus tahay siiba dadweynaha reer muqdisho iyo doodooda oo ah inay iyaguna sida maamul goboleedyada kale ay noqdaan maamul goboleed ay helaan qeybta ay helayaan maamul goboleedyada kale maxay kula tahay dooddaas sooma cusla dooddaas waa culus tahay laakiin dooda muqdisho keliya haddana kama taagna hadda anigu waxaan ka haymin garoowe maalmada muqdisho aan joogay jowhar aan joogay leelooyinkan badan waa tegay doodan dood oo iska national oo qarameed waayo oo dood weyn ka socoto maamul goboleedyada madaxdooda xataa ayagan waxyaalo kale ka qabaan laakiin dood caafimaadle waa in laga wada hadlaa hadda kolleyba waxaa laga soo saaray saddex option ama saddex aragti baarlamaanka sagaal uu soo saaray saddexda option oo muqdisho maqaamkeeda dhinaca federacing laga soo saaray waa saddex saddexdaas waxaa waaye ko inay noqotaa hal aragti waxa waay inay noqotaa sidii barlin oo kale german oo ah barlin caasimadna waa tahay maamul goboleedna waa tahay waa ko aragti labaad waxa waaye inay noqotaa sida ottawa oo kale canada ottawa waxay ku dhex taalaa gobol gobolkaas gobolkaas waxaa caasimaddu waa toronto meel layidhaha laakiin iyada gobolkaasi ku dhex taallaa laakiin caasimaddu waddanka dhan waa tan saddexaad waxa waaye inaysan noqon maamul goboleed laakiinse ay noqotaa sida washington d c oo kaleeto inay noqotaa oo dowladda federaalka inay hoos timaadaa marka kolleyba munaaqashadan iyo iyo doodan kolleyba waa soconaysaa meel un baa lagu heshiin doonaa meeshii wada arag laga wada yeesho ama consensus laga wada yeeshana kolley waa soo bixi doontaa midii timaadaba ay noqon doontaa waxa laysku raaco oo loo wada badan yahay in la qaatay noqon doontaa waa gartay laakiin dastuurku laakiin laakiin dastuurku haddii hadda waxa dooda taagan waxa weeyaan dastuurka ayaa go-aamin doona maqaamka caasimadda ka waran hadday go-aamiyaan dadka reer muqdisho qaabka ay yeelanayso
taas kolleyba hadda dastuurka waxaa ku qoran waxaa waxaa waxa waxa waaye waxaa ku qoran maqaamka caasimadda waxaa lagu gaari doonaa dood dastuuri ah ma doodaas dastuuriga markii lagu qaata aragti aragtidaasna markaas baarlamaanka sharciga u bedeli doono saas hadda ku qoran waxaan qabaana xigmadda ku jirtay berigaas inay tahay in maadaama caasimadda waddanka ay tahay in dadka waddanka dhan degan inay saami kuleeyihiin ama ay kuleeyihiin aragti inay kuleeyihiin ama inay inay ka yihiin stakeholders maadaama caasimadii qaranka dhan ay tahay taas oo jirto kolleyba dee dooda in la wanaajiyo oo xasaasiyad inta laga saaro iyo iyo iyo iyo mataqaanaa qabyaalad iyo waxaa inta laga saaro in iyadoo la fiirinaayo eh, midnimada waddanka in laga gaaro na qaraar fiicana fiican oo iyadoon emotional ahayn ah, la gudan karo laakiin eh, eh, sababta ay eh, loo loo leeyahayna waxa waaye eh, aragti waxaa jirto eh, dad fara badan ay qabaan ay tahay in xamar eh, eh, aan hadda la iska dhex arkaynin ummaddusa aan iska dhex arkaynin ama ha noqoto awooda ha noqoto ama shaqooyin ha noqdaan ama business contract ha noqdaan ama dad fara badan oo deganaa inay ka tageen wadankii si weli usoo noqonin caasimadii marka waxyaalahaas dhan waxyaalaha xasaasi ah waa waxaana kasoo baxnay waa gartay laakiin dagaal sokeeye marka waad suuragal baad leedahay sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka in lagu dhammaystiro dastuurka arrintaas oo ku daris dambe iyo waqti kordhin ma dhacayso maya maya maya dastuurka waa waxa waaye sanadkan waa la dhamaystiraya waa prime minister eh, xasan khayre madaxweyne farmaajo eh, waxaa ka go-aan anigana igu booraya marar badan aniga waxaa ku qornaa qorshihii aan soo sameynay labada kun iyo sagaal iyo toban ayaga waxay ku dhaheen ma jirto dastuurkan waa soo dheeraaday eh, waxyaalaha oo laysku haysto oo oo federationka waa la dhamaystiri karaa inta kalena eh, hala hala ha loo sameeya hortabin ama priority ma aha en, ah, wax badan oo ka khaldan hadda oo dastuurka ma jiro oo hadda jiro meelaha mugdiga ku jira hala hala nadiifiyo En, intana aragti siyaasada ha laga gaaro hana la dhamaystiro En, maamul goboleedadana waa la qaban hadda Eh, badidood kolley waxay leeyihiin hala dejiyo tan kalena aragti waxaa jirta ama perception waxaa jiro oo soomaalidu qabto dastuurkan labada kun iyo afar iyo tobankii lagu dhawaaqay in la sameeya laga joogaa hadda afar iyo toban sano aragti ay qabaanaa jirto dadka badidiisa soomaalida waa dastuurka inuu dheeraaday project project laga dhigtay in mataqaanaa meelooyin badan eh, laga hays haysto in hal mar aragti inta laga yeesho yani lasoo dhamaystiro taasna waxaan qabaa wax fiican inay tahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o eda haaruun macruuf habeen wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington abaaraha ka jira somalilan ayaa saameeyey nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas kuwaas oo qaarkood laga dayrinayo xaaladooda nololeed waxaad kusoo dhawaataan qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariyo uu kasoo diyaariyey xaaladda nololeed ee dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebta waqooyi ee somalilan
sidaynu hore u soo sheegnay waxay ka mid yihiin caruurta kuwa inta badan ugu jilicsan wakhtiyadan adag ee abaaraha iyo roobla'aantu jirto waxaana meesha ka baxaa quudkooda intii ugu mudnayd ee caano iyo dufan xoolaad lahayd halka aanay suurtagal ahayn inay sidii ay ahayd u helaan caanaha naaska hooyada maadaama hooyooyinka laftigooda dhibtan ee ay haysato muumino jaamac maydhane waa hooyo diifta dusheeda ka muuqata ay u dheer tahay boodhka cagaheeda saaran oo muujinayay inay masaafo dheer soo lugaysay waxaan kula kulmay deegaanka gargaara oo masaafo konton kilomitr u jirta magaalada lughaya ilmo yar bay sidatay oo ay nuujinaysay waxaanay si daal ka muuqda u fadhiday hadhka yar ee geed aan caleemo badani saarnayn oo aan cadceedda celinayn daqiiqada ka hor markaanu kulannay ayay iyada iyo dad badan oo kale halkaasi ay soo gaadheen intii ay la hadlaysay ilmaha yar ee ay nuujinaysay waxauu afka la soo laacayay codbaahiyaha ama mikrofoonkan codka ku duubayey oo markii aan ku fiiqay ay moodaysay inaan afka wax u gelinayo waxaan ka waramayaa abaaraha iyo wacdiga na haysta oo barakacayaasha xoolihii aan lahayn waxaliya waxaan imaga ka hayna aan jirin gaajo aan uga soo daaduunnay magaalooyinkaa hoosaa wax lagu bixinayaa ayaan maqalnay markaa walaal waxaa halkaana keenay baahi iyo dan laba habeen iyo labadoodii dharaarood meesha aan u soo lugaynay ayaan maanta joognaa waxaan dib ugu noqonno wix ilaahay noo ogyahay mooyaane waxaan ognahay ma jirto caruurtii waan ka soo lugeeyey lug baan ku imiday waxaan uga imiday oy haysteenne alla unbaa oge waxaan uga imiday anigu ma jirto gaajo ayaan u soo daaduunnay marka ilaahay baan dee weydiisanaynaa baahidaa inuu ilaahay naga saaro walaalaha yaga inay wax degdega ay nala soo gaadhaan ayaan ka codsanaynaa waxaan weydiiyey halka ay carruurteedu joogtay iyo halka ay ka timid aan inu hooyadood baan ahay aabbahood iyo toddoba ciyaalaan ka imid hooyaday oo waayeelana waan hayaa marka wax ilaahay ogyahay mooyaane waxaan uga imiday ma jirto aniga iyo waxaan ka imiday meesha la yidhaaho caraysin la yidhaaho ayaan degannahay oon ka imiday aniga buuraha dhexdooda ayaan ka imiday marka in badan oo walaalahaya oo ila mida oo ila socda oo barakacayaashaa ka yimid ila socda oo ila mida oo ila soo lugeeyey ayaabaa dafa oo ila jooga oo i hareero jooga haddaan xitaa halkaa way ka hadli karaan iyaguna way garab taagan yihiin tu caafimaad iyo tu biyaha aduu dhulkaasaan dee buuraha hoostoodan biyaha ka helhelnaa wax la cuno iyo maxay haydaane caafimaad darro intuba nafaqa darro ubadka naga haysa geebi dee gaajada unbaa nafaqa darrada iyo xanuunkuna ka abuurmaa oo keenta markaa baahida gaajo wax nagaga daran walaal ma jirto wakhtiga ay la hadlaysay hooyadana sida aanay hadalka u karaynin iyo sida dibnuhu u qalaleen ee haraadka ka muuqday awgeed waxaan weydiiyey sida ay maalmaha intaa leeg u soo lugaynaysay iyo sida ay gargaara ama deegaankani ku soo gaadhay halkaa waxaan ku soo gaadhnay ilaahay baana soo gaadhsiiyo taageero ilaahay unbaan ku socnay waxaan soo cunay ma jirin haddaba duruufaha sidan oo adag ee ubadka iyo hooyooyinka iyo kuwa nugul ee ka midka ahi ay ku nool yihiin waxay ka qaadeen xanuuno qaarkood ay keeni karaan dhimasho haddiiba qofku ka noolaadana keeni kara in riiqdoodu dheeraato ubax cismaan xirsi waa hooyo dhasha saddex caruura waxay iyada iyo qoyskeedu ka mid yihiin dadka ku soo barakacay deegaanka gargaara ee soo raadsaday caawimada waxay sheegtay inay lahaayeen adhi u dhexeeya saddex boqol ilaa afar boqol oo neef balse iminka waxaa keliya u hadhay ay tahay toddoba neef oo keli ah sababtoo ah sida ii sheegtay tiro intaa ka badan oo ay la timi ayaa waxay u bakhtiyeen diiftii ka soo gaadhay socdaalka iyo abaarta wada helay waxaa kaloo ii sheegtay in caruuraha deegaanadani qaarkood ay nafaqa darra u dhinteen intara lau dhimatay in nafaqa darra u dhimatay way jirtana abaarihii damarkii wax coortu caani cabi jirtay midda kale suuqba heli jirtay berigi hore in nafaqa darra dishay iyo in dee dara lau dhimatayba way jiraan geesta kale nimco cabdi barkhad waxay mas-uul ka tahay xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka damasha oo qiyaastii siddeetan kilomitir u joogta magaalada lughaya waxay iga warantay xanuunada ay abaaruhu ku keeneen dhallaanka xaaladda caruurta majoritiga markaad eegto waxa haya dadka horta caruurta cudurada badan in ka daweyna waxaa ka mid ah inuu namuuniya haysaa marka caruurta badankoogana waxay ku jiraan waa wada nafaqa daraa haysaa dadka dumarka iyo caruurta marka la eego marka inta ugu badan xanuunadan ka daweynaa waa nafaqada iyo nimoniya oo isbedelka cimilada la socota nimoniya dadka aan fahmayn maxaad ugu qeexsa waxa weeyaan cudur naqaskaa ku dhegaya durigoo kale qufaca ama waxa laga daweeya ama xumad waxaasoo kale oofoo kale ayaa laga daweeya
markaad eegto deegaanka intaa maqasheen maadaama tiin dadkii caafimaadka ma jiraan caruur u dhintay ama xanuunadan iyo abaaraha wax ka dhashay haa way jiraan dad badan oo lanoo sheegay way jiraan ilaa istil iminka waxaa jira qaad dad aada u liitaa jira marka haa caruur iyo dad waaweyn ba iskugu jira markaa kuwaad saanu siinaa adeega ufidina inkastoo aanay jirin intaan socdaalkaasi ka ogaaday xanuuno faafa oo abaartu ku keentay deegaanadan haddana xanuunada ka dhashay abaaraha ee ku yimaada hooyada iyo dhallaanka ee wakhtigani faraha ba-an ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada xeebta ee somalilan ayaa waxaa v o a uga waramay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mida mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda safe the children oo ka mid ah kuwa ka howlgala deegaanadan wallaahi xaaladoodu way adag tahay waxaanu ku sheega garamaayo xaaladoodu waa waa waa khatar weyn waxaa ugu sii dar waxay waa dhiigla-aan waa calaamadda ugu horeysa qof kasta oo caqli la garanayo markay hooyada weedo cunto ku filan weedo tee dhiig ma helayso ay ku nafaqa ma helayso dhiigla-aantaas waxay keenaysaa xitaa ilmihii yaraaye ee uurka ku jiray kii jaqaya intiiba way taabanaysaa iyadoo nafteediiba u taag labo ilmihii kalena sii jaqaya waa qof qof ku dhex nool ama qof qof ku nool oo ilmihii jaqayo marka xaaladeedaasi runtii waa wax laga murgoodo waxaan ku sheegi kara ma garan karo waa adagta xaaladdu adagta runtii haddaba maxay hooyada iyo dhallaanka deegaanadan abaaruhu ay ku dhufteen ay u baahan yihiin waa tan mar kale nimco cabdi barkhad hooyadii iyo dhallaanku waxay u baahan yihiin inay nafaqo ku filan ay helaan halkan dadka iminka halkan joogaano ma heli karaan nafaqo kubna xoolina way ka dhammaadeen waxna beerano muuqataan dhegaystayaal aynu intaasi kusoo koobna qaybtii saddexaad ee barnaamijya taxana ah oo aan ku eeganay xaaladda abaaraha ee deegaanada xeebta somalilan intaynu qaybta tan xigta ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
halkaasaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a barkhad maxamuud kaariye ayaana nala socotiinayey warbixinahaasi taxanaha ah ee aanu kaga hadlaynay abaaraha nuur sahar markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha
halkaasiad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenii fiidnimo ayaynanu ku guda jirnaa wakhtiga inta inoo harhsan waxaad maqli doontaan dad ku xidhxidhan magaalada hargeysa iyo dowladda oo arrintaasi ka hadashay doodii gaabnayd iyo barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
ugu yaraan sagaal iyo toban qof oo muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen kuwaasoo u badnaa soomaali iyo eritreyaan dalka libiya kadib markii baabuur nooca xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen uu shil ku galay magaalada beni waliid saraakiisha dalka libiya ayaa sheegay in shilkan ay ku dhaawacmeen siddeed iyo toddobaatan qof agaasimaha isbitaalka magaalada beni waliid maxamed almabruug ayaa sheegay in gaarigan ay dadka tahriibta ah saarnaayeen uu ku rogmaday meel siddeetan kilomitir koonfur kaga beegan magaalada beni waliid dadka dhaawaca ah ayaa la sheegaya in sideed ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in xukuumaddiisa oo ah mid ay ku bahoobeen dhowr xisbi ay tahay mid ku taagan luga adag ra-iisul wasaare netanyahu ayaa hadalkiisaasi ku soo beegmay iyadoo booliiska israa'iil ay ku talinayaan in lasoo qabto si loo xaqiijiyo eedeymo la xidhiidha musuq maasuq oo lagu eedeeyey go-aanka booliiska ayaa daba socda dembi baadhis qaadatay muddo dhowr bilooda arrimaha loo haysta netanyahu waxaa ka mid a inuu hadiyado qaaliya ka guddoomay ganacsato maalqabeen ah xeerlaaliyaha guud ee israa'iil ayaana laga sugayaa go-aanka kama dambaysta ah ee ku aadan in lasoo qabto netanyahu iyo in kale booliska maraykanka ayaa sheegay in ay saddex ruux maanta ku dhaawaceen bannaanka mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta wakaaladda amniga qaranka ee ku taala gobolka maryland ilaa iyo iminka lama oga cidda ay yihiin dadkani ay dhaawaceen ciidamada ilaalada xarunta n s a da maraykanka hase yeeshee warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mid ka mid ah rag looga shakisan yahay in ay baabuur ay wateen ku jireen wadada aada xarunta n s a ay xireen ciidanka booliska muuqaallo ay baahiyeen warbaahinta maraykanka ayaa tusinaya baabuur madow oo ay miraayadihiisa rasaas ka muuqdaan kaasoo ag yaalla dhagxaanta shubka ah ee waddooyinka lagu gooyo oo u muuqday in baabuurka uu ku dhacay ciidanka ammaanka ayaa xiray waddooyinka mara agagaarka goobta ay dhacdadu ka dhacday
xisbiga talada dalka koonfur afrika haya ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida u qaadi doono madaxweyne jacob zuma haddii uu xilka iska casili waayo sarkaal ka tirsan xisbiga talada haya ee a n c ayaa sidaasi shaaca ka qaaday maanta oo arbacaa hadalkanina wuxuu kusoo beegmaya iyadoo maanta la filayey in uu madaxweyne zuma ka jawaabo go-aankii xisbigiisa ahaa inuu xilka isaga dego xisbiga a n c ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku kacay falal badan oo musuq maasuq la xidhiidha
maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa ku xirnaa naciime axmed ibraahim iyo maxamed keyse maxamuud oo labaduba ah dhalinyaro kuwaas oo waqhtiyo kala duwan loo xidhay sida xarunta xuquuqul insaanka somalilan ay sheegtay aragtiyo ay cabireen dhinaca kale xer ilaalinta guud ee somalilan ayaa iina sheegtay in ay dhallinyaradani ku eedeysan yihiin falal iyo warar ka dhan ah amniga somalilan wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintan wax ka weydiiyey guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka
bismillahi raxmaan raxiim uu jira inan kaa xidhan maxamed kiise maxamuud horena waxaa u xidhnay naciime axmed ibraahim inta ogaalkayaga xogta ka hayno iyadoon weli wax dacwada lagu soo ogin oo lagu jiro xaaladii baadhidii diyaargarowga xeer ilaalinta waxaa loo haysta waxyaaba la xidhiira qoraalay labaduba soo dhigeen barahooda facebooka si uuna ula xidhiiro sida la sheegayo soomaaliya marka arrimaha runtii la xidhiira facebook waxaa lasoo dhigay walaac baan ka qabnaa haddaan nahay xarunta xuquuq lisaanka soomaaliya iyadoona runtii dee ogsoonahay xasaasiyadda ay leedahay arrimaha la xidhiira soomaaliya marka la joogo gudaha somalilan xitaa dadka shacabka ah haddana anagu runtii waxaanu aaminsanahay in guud ahaan ay tahay dastuurka sida ugu qoran yahay tacbiirka ama cabiraada hadalka iyo sida ugu qoran yahay qawaaniinta caalamigaba labadaba marka laisu geeyo inay waajib tahay in dadka aragtiyahooda loo dulqaato marka runtii dowladda jumhuuriyadda somalilan waxaan ka codsanaynaa in labada qofee dhallinyarada xorriyaddooda loo soo celiyo waxyaabihii lagu kala aragti duwan yahay in qaab ka duwan xadhiga in loo maro idinku ma samayseen baadhin madax bannaan oo ah waxaana la yidhi waxaana la yidhi ka duwan oo idinka idiin soo baxay anaga xuquuqul insaan ahaan xoogahanu helaa waa uun xoogaha ka kala imanaya labadaa dhinac ee kale afkaarta duwan dhinacna dowladdu yahay dhinacna yahay qofka markaa la haysto iyo ehelkiisa marka anagu runtii waxaanu isku soo koobnay mabda ahaan inaanu qabno aragtida dhiibashadeeda iyo cabirida dhiibashadu inaanay dembi noqon karin oo dadka loo xiri karin ay dastuurkan saa ugu qoran tahay oo mirkaa midkaa la ixtiraamo ee runtii go-aanka garnaqida yaa saxsan ma qaadano taanu runtii dowladda somalilan ka codsanayna midaas weeye
kaasina waxa uu ahaa guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqla insaanka somalilan waxaana uu waramayey barkhad maxamuud kaariye geesta kalena isla wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye wuxuu arrintaasi ka wareystay afhayeenka xeerlaaliyaha guud ee somalilan mawliyeed cabdi muuse ahna guddoomiyaha xeerlaalinta gobolka hargeysa waxaana ugu horreynta weydiiyey jiritaanka xarigga dhallinyaradaasi
waxaa xidhan in magaciisa laydhaa maxamed kayse maxamuud ninkaasi wax firka uma xidhan laakiinse waa nin ka horyimi qarannimada ama gobonimada jamhuuriyadda somalilan runtii ninkaasi wuxuu ku kacay brobaganda iyo dacayad uu ku faafiyey midiyaha ninkaasi isagoo ka hadlaya inaan institutionada ama qaranka somalilan wax jiraba inaanu ahayn ninkaasi hay-adda baadhista gacanta ku haysta c i d da kolley maxkamadda iyo xafiiska xeelaalinta waa loo soo gudbiyey baadhistina waa socotaa waxaa wararku sheegeen xeer laaliya in inankaa loo haysto sababtaa buug buu ka qoray farmaajo madaxweynaha soomaaliya isaga maxaa ku haysataan runtii ma jirto horta buug uu qoray oo lagu haysto waayo adduunkan waxa weeye dee ragga qoraagii buugga barkhad baan ka qori karaa madaxweynahan doonaa baan ka qori karaa laakiinse waxaa loo haystaa waxa weeye brobaganda iyo dacaayad qarannimada jamhuuriyadda somalilan kulliyada oo uu ku kacay miidiyahana ka baahiyey waana nin dee kiis loo hayo dee baadhisina way socotaa laakiinse wax buuga oo lagu hayo ama farmaajuu buug ka qori uu xidhan yahay wax jira maaha runtii waxaa waan maqlayay shalay toole nin oo ka hadlayay xuquuqlasaanka wuxuu kasoo hadlaya malaya kambala waxaan malaya ninkaasi inuu yahay dee malaa soomaaliya ayuu ka hadlayay somalilan kama hadlin waxaan leenahay somalilan nidaam baa ka jira waa qaran dhisan waxa weye waxa qofka lagu qaado waxa waa sharci dadka u dooda xuquuqda aadamaha tusaalahaan oo kale xarunta xuquuqlisaanka somalilan ee hargeysa xarunteedu fadhigeedu tahay iyo dadka kale u ololaya waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhay caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay islamarkaana sharciga ka hor imanaysa waxaana ku baaqay in deg deg loo soo daayo waxaanin ognahay tusaalahaan oo kale inan hal abuura xidhan oo nimco la yidhaahdo inankan oo kale maxamed kiise oo kale isaguna waa xidhan yahay miyaanay arrintaasi ka hor imanayn dastuurka somalilan iyo xeerarka u yaala somalilan sida u dhigayo qodobka labiyo soddonaad ee inuu qofku xaqliyo inuu cabiro aragtidiisa markaan leenahay arrintiisa ha cabiro waxaanu ka hadlay waxa weye dadkan xidhan waxay taabteen falal ama ay ku kaceen falal kullida gobonnimada ama jiritaanka jamhuuriyadda somalilan waxa weye qofku maaha haddii maanta uu qarankeenii uu ku kaco warar ama brobaganda hoos hoos loogu dhigayo gobonimada iyo jamhuuriyadda somalilan dee ma odhan karno waxa weye ray buu cabiray qodobka shan laatanaad xubintiisa afraad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu leeyahay dhammaan xorriyaadka qofka waxaa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale de markaa waxa weeye qofku haddii uu fal ku kaco waxaa waajiba isagoo maca dastuurkeenu sidaa leeyahay dee sharciga la mariyo tusaalaano kale waxaad sheegtay qarannimada somalilan bay ka dhinacayiintu baa tiri sheekhsi iyo laba qoraal meel ku qoray muxuu qaranimadoo dhimaya ama sidaad u aragta adu aad u dhigayso aad leedahay somalilan buu wax u dhimaya wuxuu ku imanaya waxa weeye shakhsigaasi marka waxyaabo kullida jiritaankeenna ama ama dastuurkeenna ka soo horjeesta waxay noqonaysaa waxa weye waa dembi sababtoo ah markaad leedahay jamhuuriyadda somalilan wax jira ma aha ay leeyihiin somalilan waa waxa weye waa gobol dee waxa weye waa gobonimadeeni iyo madax banaanideeni iyo jiritaankeennii baa hoos loo dhigaya dee wax la qaadan karna maaha dhowaanahan waxaa soo taraya aragtiyo badan oo warbaahinta iyo dadka runtii ku xidhiidha isweydaarsanayaan oo ah somalilan waxay bartilmaameedsanaysaa cid kasta oo ka timaada muqdisho ama somalilan ha u dhashaan ama meel kaleba ha ka imaadaan arrintaasi see u aragtaan saddex qodob baan u kala qaadaya ta koowaad waxa weeye dee ninka siyaasiga ee ka soo horjeestay dastuurka iyo gobonimada qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo maleegaya shirqool ama dabindaabyo ka dhah qarannimada dee sharci baa ka yaalla oo taasi waxa weeye waa kiis qofka shaqaale ah waxaa jira dee qof nin somalilan u dhashay oo soomaaliya dowladdaa tegey waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu shaqaale ka noqdo dowladda soomaaliya qofkaasi wuxuu xambaarayaa dee waajibaad waa waxaweye waxaweye waa nin sarkaal u noqonaya qofkaas kale markuu soo noqdo dee waxa weeye ma ma mateli karo maadaama uu daacad u yahay dalkaas dee annagu broses baan u marnaa waxa weye waxaan ku celinaa dee dalkaa uu daacadda u noqday maadaama oo dalkeena iyo dadkeenaba dee aanu daacad u noqonayn runtii waxaa jira dadka brifatka dad ganacsadayaa jira oo shab- oo si brifate u shaqaysta hadh iyo habeen dee waa diyaaraduhu madaarka dee way ka duulayaanoo qofku wuu shaqo tegi karaa sababtoo ah ummaddeena de qaar baa etoobiya u shaqo taga qaar baa jabuuti u shaqo taga waa laynoo yimaadaa dad way noo soo shaqo tagaan muqdisho ka yimaadaanoo somaliland bay usoo shaqo tagaan markaa dad shaqaalaa ama oo laga qabtaa ama wax jiroo leeyahay qof kastoo amirka yimaada waa la iskaga dhegaa ma jirto wixii laakiinse crime dalkan ka gala ama dibadda ha joogo ama dalka gudihiisa ha joogo ee ku kaca falal hoosu dhigaya ama lidi ku ah dastuurkeenna gobonnimadeena iyo qarannimadeena jumhuuriyadda somalilan dee waxa procedure iyo nidaam baa loo maraa sharci laakiin xeraali waxaa jirta alahaano kale qofka muqdisho u shaqo tegey ee aad leedahay markuu yimid wuxuu daacad u yahay dal kale saad aad u dhigayso muxuu kaga duwan yahay qofka ama maraykan u shaqaynaya ama ingiriis u shaqaynaya ama etoobiya u shaqaynaya ama dal kale u shaqaynaya hargeysa maanta jooga ama imanaya runtii haddii qofku brifate ku shaqo tago oo imika haddii anigu muwaadina haddaan jabuuti u shaqo tago waa laba in iman waa shaqo tegaya qofkaasi haddaanu ku kicin intuu dalkaa dibaddiisa joogo falal kullida ah qarannimadeenna ama wax dembiya ah aanu gelin dee waxa wey qofkaa shacibka cid qabsataana ma jirto laakiinse qofkaa brifatekii haddii uu isagoo dalka dibaddiisa ku maqan uu ku kaco falal lid ku ah qarannimadeenna dee taasi waxa weye waa waxa weye wixii sharcigu ka leeyahay nidaam sharci baa loo maraa kaasi wuxuu ahaa mawliid cabdi muuse waa guddoomiyaha xeer ilaalinta gobolka hargeysa islamarkaana waa afhayeenka xeer ilaaliyaha guud ee somalilan wuxuu magaalada hargeysa ugu waramayey wariyahayaga barkhaad maxamuud kaariye haatana waa doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyo inala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan ku amartay ganacsatada magaalada muqdisho inay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta gedista taasoo ay diideen ganacsatada arrintan ayaa sababtay in uu hakad ku yimaado howlihii maalinlaha ahaa ee dekedda muqdisho haddaba ma tahay wakhtigii munaasibka ahaa ee ay dowladda federaalka soomaaliya qaadi lahayd canshuurihii ay xaq ugu lahayd dadka iyo ganacsatada intaba xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonnaa waxaana marti iigu ah abuubakar xaaji maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho iyo maxamed muuse sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho kusoo dhowaada marka hore xubinta dood gaaban waxaan jeclahay inaan ku hormaro abuubakar xaaji maxamuud abuubakar adigu sidee kula tahay ma la jooga ayaad isleedahay waktigii ay dowladda awood u lahayd in ay canshuur kusoo rogto dalka ha bismillah magacayga waa abubakar xaaji maxamuud walaal haddaan su-aasha toos u abaaro aniga waxaan is leeyahay horta marka koowaad waxaan rabaa in dadka iyo ummadda soomaaliyeed ay ogaadaan in annaga aan nahnay canshuur bixiyaal bixinana hadda canshuur welina aan diyaar u nahnay inaan canshuur bixino laakiin waxaa hadda dekeda muqdisho lagu soo kordhiyey ee aan ka baxsan canshuurtii aan hore u bixi jirnay islamarkaasna annaga nagu gaare waxaan isleeyahay waktigeedii weli lama gaarin sababo jira awgeed waa gartay marka maxay tahay canshuuraha lagu soo rogay dekeda muqdisho haddii aada noo faahfaahiso
sida uu sheegay wasiirka maaliyadda canshuuraha waxaa la yidhaahdaa sales taxi ama waxaa loo yaqaanaa canshuurta gedista canshuurtaas oo xaq loogu leeyahay in dalka si siman looga qaado islamarkaasna laga qaado ninka ugu dambeeya ee gadaha ah ee gataha ah ee wax gadanayo ee a- islamarkaas aan lagu lahayn ninka soo dejinayo marka wasiirka waxa uu hadda keenay ee, dekeda waxay tahay in cashuurtii gedista oo awal asal ahaan sharciyan loogu talagalay in ee, meesha wax lagu gadaayo iyo ninka gadanayo ugu dambeeya laga qaado in oo lagu soo rogay hadda in dekeda gudaheeda lagu qaado alaabahaas oo aan la ogeyn xataa markii lagaa soo qaatay kadib inay gedmi doonaan inay halaabi doonaan inay ba- kugu baari doonaan intaba waa gartay maxamed muuse sheekh ayaan siinayaa maxamed adigu eh, maxay tahay aragtidaada ku aadan eh, arrintani
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa salaaminta imaada v o eda haddaan usoo laabto su-aashan ah ma la joogaa xilligan iyo canshuuruhu dowladdu ay soo rogtay siduu u sheegay walaalkay abubakar waa sax waa laga qaadaa canshuurta ganacsatada inkastoon ognahay dowladda federaalka soomaaliya inaysan eh, si active ah toddoba canshuuroodan isleeyahay eh, inay ku waajibtay dadka ganacsatada ama dadka dhan oo dhanba eh, lama qaado in yaroo saddex ama ha- canshuur ah ayaa la qaadaa xilliganna iyo wadankanna wa- cidno uma maqno celno uma qodno wuxuu u baahan yahay si walba iyo sidii inkamka dowladda ay- ay- ay ay kor ugu kici lahaa in canshuuraha la qaado Eh, weyga iyo mechanismka lagu qaadayo fikiro waa la isku dhaafsan karaa sales taxiga iyo yes final qofka ugu dambeeya isticmaalayo userka ayaa dhiiba laakiin sidee loo qaadaya ma dekedaa lagu qaadaya ma ma ma suuqa lagu qaadaya mechanismka lagu qaadayo dowladdu iyadu siday u aragto ayay ayay leedahay Eh, wax taasna waa tan hadda eh, ganacsatadu ka qaylinayaan Eh, abubakar waad maqlaysaa maxamed waxa uu leeyahay dowladda iyada ayaa ikhtiyaar u leh eh, sida ay ka yeeli lahayd bixinta canshuuraha gaar ahaan tan aad xustay ee ah canshuurta gedista marka eh, adigu ma isleedahay in maaragta arrintaas ay ku saxsan tahay dowladda horta walaalkay maxamed wuu mahadsan yahay ee, waa siduu oo sheegay waxna waa iska waafaqi karnaa waxna waxaad moodaa xoogaa inaan ku kala yara ra'yi duwannahay aniga ma qabo ee, sharciyanna ma u malaynayo inay sax tahay cashuur loogu talagalay in beriga lagu qaado in badda la geeyo waxa hadda dekeda muqdisho ka socdana waa arrintaas oo ah cashuurtii gedista ee loogu talagalay in beriga lagu qaado in la dhahay hadda ha lagu qaado ee, badda Ee, waxaa kaloo jirta oo ayadan laftirkeeda aan isleeyahay weli maysan suurto gelin Ee, aniga qolo inkastoo ay igu dhaamaan qolada sharciga annaga waxaanana ganacsata laakiin qolooyinka sharciga sida ay sheegaan ee, waxaa jiro sharci ee, ah oo oo laga yaabo ee, inuu walaalkay yaqaano ee, dastuurkan inay ku jirta aan u malaynayo ah in aan la soo rogi karin cashuur aan loo midaysnayn marka annaga waxaan ku doodeyna waxaa kamid a in cashuurta ee, annaga keliya hadda nalagu soo rogay aysan nala qabin dekedo kale oo ah, sida haddaan tusaale usoo qaato dekeda kismaayo dekeda boosaaso kalea oo annaga aan ka ka badannahay xagga canshuurta midda hadda aan bixino waxaa noogu sii kordhayo midda hadda lasoo kordhiyo ah ee, cashuurta gedista oo awalba asal ahaan loogu talagalay in beriga lagu qaado aysan ahayn in badda la keeno marka annaga waxaan aaminsanahay in cashuurta hadda badda la keenay inay aysan ahayn sharci oo ay wanaagsanaa lahayd in sida sharciga ah loo maro waayahay eh, maxamed muuse waad maqlaysaa eh, abubakar xaajo waxa uu leeyahay eh, dekedaha qaar ka mid ah dalka sida boosaaso iyo kismaayo iyo wixii lamid ah eh, lama mid ahan tan magaalada muqdisho gaar ahaan dhinaca ganacsatada canshuuraha lagu soo rogay marka miyaanan ahayn in dowladda ay ka wada qaado maadaama ay tahay dowlad federaali ah eh, dhammaan dekedaha dalka Een, horta waxyaabo badan inaan isku qasno maahan dowladdu siday dekedaheeda u maamulto iyadaa taqaana laakiin hadda barnaamijkan hadda miiska noo saaran oon ka hadlayno waxay tahay canshuurada waxyaabaha dowladdu ay hadda waan dhegaysanay wasiirka communicayga soo baxa waan aragnay waxyaabaha ay leeyihiin waxay tahay canshuurtu si effective ah amba sidii la rabay markay beriga gasho canshuurtaha beriga suuqa si fiican ugama ugama soo xaruurto siyaabo jira awgeed amba security ha ku salayso amba accessibility-ga dowladda ay u leedahay inay gaarto suuqyadaas ayay horta wadamada soo koraya amba wadamada burburka ka soo baxaya sida annaga oo kale ah na waxay waxay sameeyaan canshuuruhu waa la isku qaadaa templates waa lagu qaadi karaa taas waan kuu sheegay micnaha iyo iyo weyga loo qaadayo dowladda iyadaa iskale laakiin midan ah in hadda soomaaliya ay kusoo korto yes waxyaabaha ay u andacoonayaan ay dowladdu ay ay ay xaladka iska saaraysa waxay tahay an- en- en- en- si effective ah oo wanaagsan canshuuri uma soo aruuraan saa darteed canshuurtii haddaan ku jeednaa badeecadii kor jirtaa amba hoos jirta adiga le waaye canshuurta hadda meesha saaran ee inaanu anaga ka qaadno waaye ayay leeyihiin ganacsatada xaq bay u leeyihiin waxa ay sheegayaan laakiin sida annaga aa ugu wanaaga badan ay tahay in wadankan uu u baahan yahay hiilo waxaan ognahay miisaaniyadda wadanka in aada loo kordhiyey badeecana dawladdu banaanka uma taalla ay gadanayso waxay miisaaniyadda u kordhinayso oo wadooyin raba in lagu dhiso oo mushaar lagu bixiyo oo ciidan lagu t- oo- oo kaalmo bini aadan looga baahda waxay tahay waxan in si wanaagsan loo maamulo maamulkii uun keliya ayaa meesha taalla siday aan yeelata waayahay abubakar eh, ma kula tahay oo in la gaaray waktigii caadiga ahaa ee shacabka soomaaliyeed guud ahaantiis ay ku aamini lahaayeen dowladda inay siiyaan canshuurihii waajibka ku ahaa dowladduna ay ka soo bixi lahayd waajibaadkii lagu lahaa walaa walaalkay adoo mahadsan eh, maxamedna waa mahadsan yahay si lamida marka aniga waxaan isleeyahay weli lama gaarin waktigaas Eh, waxaana sababayo eh, annaga laftirkeena hadda waa dareemi kartaa magaalada amniga eh, xaaladiisa sida uu yahay Eh, wadooyinkii qaar waa naga xirxiran yihiin annaga laftirkeenii alaabihii badeecadihii iskuma gudbi karno Eh, wadooyinkii qaar annaga oo ah dad oo s- oo cashuur bixiyaale eh, ma mari karno marka marka ariga lagu soo celcelinayo ah cashuurta in la diido in la dhaha ma ahayn in la bedeleed cashuurta dheeraadka in lagu bedeleed ama cashuur aan nalala qabin dadka kale laakiin cashuur annaga waa bixinaa hadda reer muqdisho haddaan nahnay weliba waxaan bixinaa cashuur ka badan cashuuraha dekedaha kale ka imaado marka waa ani waxaan isleeyahay waktigeedu waa dhiman yahay waayahay gabagabadii ayaan soo gaarnay maxay idinla tahay in xalka uu ku jiro eh, dowladda soomaaliya ha noqoto tan hadda ama dowladaha soo socdo iyo weliba shacabkaba dowladd waxaan ognahay inaanay shaqayn karin haddii aysan helaynin eh, canshuurihii iyo guud ahaan dakhliga kaga imaanaya shacabkeeda marka maxaa la gudboon dowladda iyo shacabka labadaba maxamed muuse sheekh ayaan siinayaa Een, horta marka hore haddaan ku hormaro een, aniga een, abuukar oo ganacsatada matalaya horta ganacsatada gobolka banaadir aad baan ugu mahad celinaya sida wanaaga badan ay u- runtii dhib walba oo meeshan ka dhaca iyaga ayuu iyaga ayaa u nugul amba canshuur ha ahaato amba ha ahaato mid kale ee ee- ee ummadan lagu gargaara een, wadooyinkan iskooda ay wax u dhistaan everything waanu ognahay een, la-aantoodna dowladdan ma dhaqaaqdeed iyagaa luga u ah laakiin een, mararka qaarkood haddana waxaad yimaadaan oo mushkiladahan ay yimaadaan waddankan een, waxyaabo badan oo in wadamada an- waddankan annaga iskale inaan dhisano inkameka jaadkeena aan kasoo bixino hadda canshuur waaye wadamooyinka qaarkood hadda wadamada adduunyada ugu horumarsan caasimadaha ugu quruxda badan waxaa kamid ah een, waddankan la yidhaahdo ee, singapore waxyaabaha uu aadka ugu horumaray waxaa kamid ah een, een, ganaaxa dadka xataa oo oo iyagu ay isa saareen si waddanku uu horumaro waayaha waa mahadsan tahay Eh, isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan abuukar siiyo abuukar adigoo soo gaabinaya maxaa maxay kula tahay adiguna Eh, isla su-aashaas marka aan ka isku Waa dayo halkii.
jawaabteeda waxaan ka dhihi lahaa aniga dowladda waxaa fiicneed eh, inay dadka sinto inay cadaaladda ka shaqeyso in in cashuur walba booskeeda la dhigo inaan hal qola eh, maadaama ay tahay eh, luquntii labada garab u dhexeysa dowladda inay eh, ay ganacsatada ay sinto cashuurtana ay sinto marka sidaas ay ay wax ku xalismi karaan sidaani abuukar ahaan aan qabo laakiin waan jecelnaha in wadanka noo horumaro in dowladda cashuur fara badan hesho inay shaqeyso laakiin waxaan jeclaan lahayn in eh, wax midaysan laga dhigo hadda annaga goonida nagu ah aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta dhegaystayaal kuwaasina waxa ay kala ahaayeen abubakar xaaji maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho iyo maxamed muuse sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington mar kale inta wakhtiga inooga hadhay aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha
jacaylama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa midyadaa buu sitaa halgowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaa buu sitaa halgowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midha xaggeed sare ku yaal mar baad u mililica dadkana waad uga midee la midha xaggeed sare ku yaal mar baad u mililica dadkana waad uga midee waxaan ku matalayaa nin maqano meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku matalayaa nin maqano meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya abooy murata lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haamuraka lagu xidhaa
adwadi mabise imayracayo imiray mawjida xusan ku dhacayadwadi mabise imayracayo imiray mawjida xusan ku dhacay dhexdooda ku maaxaya ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugii jaacay hiil intaan migsaday ku mumay dhexdooda ku maaxaya ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugii jaacay hiil intaan miligsaday ku mumay dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheeno ismood dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheeno ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa ma moogin midhkan codadka nimcayaasiina iyo cabdinuur allaale ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen sahare ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo midhkan jeclen